and
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly dot com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniina bisha abriilna waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
Bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın. Boşuna uğraşmayın. Hatalar Üsküdar'a geçti haberiniz yok.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan oo la hadlayay dadweyne u dabaaldegayay guusha aftidii shalay warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a wasiirka madaxtooyada somalilan oo sool u tegay xalinta colaad beela halkaasi wada dega
waxaad dhegaystayaal sidoo kale maqli doontaan bandhiga wax soo saarka beeraha oo lagu qabtay magaalada qaahira ciyaarihii ka socda ohio ee soomaalida oo la soo gebagabeeyey iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
waqooyiga kuuriya ayaa ku fashilmay tijaabo gantaal oo xaddii ay samaysay iyagoo iska dhiga tiray degniinihii maraykanka uu ugu baaqayay inay cawaaqib yeelan doonto ficilada colaad hurinta taasoo ay ka mid tahay suurtagalnimada jawaab militari sida laga soo xigtay taliska maraykanka ee basifiga gantaalka kuuriyada waqooyi ayaa qarxay wax yar uun kadib markii la riday waxaana laga tuuray meel u dhow xarunta maraakiibta quusta ee dalkaas ee magaalada simbo ee gobolka homyong oo ku yaala xeebaha bari ee dalkaasi madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bense oo gaaray kuuriyada koofureed shalay ayaa wadahadallo kale leh xiisadda sii kordhaysa ee nucleer-ka kuuriyada waqooyi iyo barnaamijkeeda gantaalaha madaxweyne ku-xigeenka ayaa warbixin laga siiyey gantaalka fashilmay sidoo kalena waxa uu xiriir kala sameeyey arrintaasi madaxweyne donald trump sida uu sheegay mid ka mid ah shaqaalaha aqalka cad xisbiga talada haya ee dalka turkiga ayaa sheegtay inuu ku guulaysto aftidii awoodda ballaaran siinaysay madaxweynaha dalkaasi rajib dayib erdogan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi goor dambe oo axadii ah sagaashan iyo sagaal boqolkiiba codadka la tiriyey ayay dadku boqolkiiba konton iyo kow waxay u codeeyeen haa halka afartan iyo sagaal boqolkiiba ay u codeeyeen maya madaxa guddiga doorashada ayaa ayaa sheegay in natiijada rasmiga ah la shaacin doono labayo tobanka cisho kadib erdogan ayaa u sheegay taageerayaal u dabaaldegaya guusha uu gaaray oo isugu soo ururay hoygiisa istanbul in dadka taageersan ay heleen codadka shan iyo labaatan milyan oo qof taasoo ka badan hal dhibic saddex milyan inta ay heleen dadka kasoo horjeeda aftida hadda ayaa waxaa ee haada loogu codeeyey ayaa ka dhigan in baarlamaanka turkiga la baalmaray ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ayaa iyagana awoodoodii meesha ka baxday waxaana wasiirada toos usoo magacaabaya madaxweynaha sidoo kalena miisaaniyadda dowladda waxaa diyaarinaya madaxweynaha howlgallo ay ciidamada badda talyaaniga ka sameeyeen badda mediteraneanka jimcihii iyo sabtidii ayay ku badbaadiyeen ilaa iyo lix kun oo muhaajiriin ah koox dhinaca gargaarka ah oo lagu magacaabo mowas ayaa axaddii sheegatay in ay ka badbaadiyeen badda cad ee dhexe boqolaal muhaajiriin ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dadkan ayaa la socday sagaal dooniyood oo isugu jira caag iyo kuwo laga sameeyey alwaaxyo mowas ayaa sidoo kale sheegtay inay heshay meydadka toddoba ruux oo uu ku jiro canug yar oo sideed jir ah warbaahinta talyaaniga ayaa ku warantay in dadka lasoo badbaadiyey ay ka yimaadeen suuriya bakistan bangaladesh iyo qaar ka mid ah dalalka afrika
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington xisbiga talada haya ee dalka turkiga ayaa ku guuleysta aftida dastuurka wax looga bedelayay ee shalay ka dhacda dalkaasi guddiga doorashooyinka ayaa xalay saqdii dhexe xaqiijiyey in konton iyo kow boqolkiiba shacabka turkiga ay u codeeyeen in nidaamka soo jireenka ah ee baarlamaaniga turkiga laga dhiga mid madaxweyne halka dadka kasoo horjeeda ee mayalka adagna ay u codeeyeen ama dadka mayada ah ay u codeeyeen ay ka heleen afartan iyo sagaal boqolkiiba warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya waryaheena nuur xasan nuur
sawaxankaasi waa taageerayaasha xisbiga talada haya ee eki oo isugu soo baxay waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee turkiga kadib markii uu madaxweyne erdogan uu ku guulaystay aftida wax looga bedelay dastuurka shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada istanbul wax yar kadib markii lasoo xiray tirinta codadka ayuu madaxweyne erdogan ku sheegay in natiijada ka soo baxday codbixintii lix iyo tobanka abril ay guul u tahay qof walba oo turkish ah Kıymetli vatandaşlarım, 16 Nisan evet veya hayır diyen herkesin 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometre kare toprağıyla muwaadiniinta yada qiimaha lahow lix iyo tobanka abril waa guusha dhammaan dadka turkiga ah kuwa haa u codeeyey iyo kuwa maya u codeeyey intaba waa guusha waddanka ay dadkiisu yihiin siddeetanka milyan kow iyo siddeetanka gobol iyo toddoba boqol iyo siddeetanka kun oo kilomitir oo wareegga ah guushan waxaa sidoo kale qayb muhiim ah ka leh jaaliyadeenna dibadda xalay saqdiga dhexena mar uu kumanaan taageerayaashiisa ah kula hadlayay bannaanka guriga uu ka degan yahay magaalada istanbul wuxuu madaxweyne erdogan ballan qaaday inuu si dhaqso ah ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha xisbiga wadaniyiinta uu kala tashan doono soo celinta ciqaabta dilka Hemen, hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli'yle de görüşeceğim.
si dhaqso leh ayaan kala tashan doonaa arrintan ra-iisul wasaaraha iyo mudane bahjeli waxaan iyaga ku dhihi doonaa arrintan mar walba oo aan meel tago waa lay weydiiyaa mudane bahjeli mar hore ayuu yidhi waan taageeri doonaa mudane yildirimna sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka kilijdaar oolo xitaa wuxuu yidhi waan taageeri doonaa marka haddii arrintan ay ii timaado waan saxiixi doonaa haddii ay dhici weyso maxaan ka yeeli doonnaa waxaan u qaadi doonnaa afti kale Yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız.
aftidii ka dhacday shalay turkiga ayaa soo xirtay afar iyo sagaashan sano oo jamhuuriyadda turkiga lagu maamulayay nidaamka baarlamaaniga oo ah nidaam ay awoodda hogaamineed lahaayeen baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha haddaba natiijada ka soo baxday aftidaasi ayaa waxaa v o edu u faahfaahiyey bashiir macalin khaliif oo ah wariye madax bannaan oo deggan istanbul ee aftidii ee shalay loo qaaday ee dastuurka cusub ee waddankan turkiga ayaa waxaa ku guulaystay ee qolyaha taageersanahaada oo ah xisbigan talada haya ee uu hogaamiyo ee madaxweynaha waddankan rajab tayyib erdogan ee walow ay ay ku ay ku guulaysteen codad aan aad uga badnayn ee kuwii u codaynhayay ee ee aragtida ee maya ah ku codaynhayay codbixintii shalay waxay ka heleen ee konton iyo kow halka ee qolyaha kale ee kasoo horjeedaan ay heleen ee boqolkiiba ee afartan iyo sideed ee ee tiro ee kor u dhaafaysa waaga cusub ee ay siyaasadda turkiga saakay ku waabariysatay kadib ku dhowaad boqol sano oo ay ku socotay hal jiho ayay dad badan isweydiinayaan waxa uu nidaamkan cusubi uu noqon doono waa kan mar kale bashiir macalin khaliif oo ah wariye deggan turkiga Ee, nuurow nidaamka cusubi waxa uu yahay ee, nidaamka loo yaqaano ama habka loo yaqaano madaxweynenimo waxaa meesha ee, si toosa uga baxaya ra-iisul wasaaraha oo ee, awoodda inteeda badan lahaa oo xukuumadda soo dhisayey Ee, waxaa hadda laga bilaabo ee, soo dhisi doona mustaqbalkan dhow Ee, madaxweynaha ayaa soo soo magacaabi doona ee, wasiirada Ee, meesha booska ee, ma- ee, ra-iisul wasaarahana waxaa geli doona ee, madaxweyne ku-xigeenna ayaa geli doona Ee, sidoo kale wuxuu ee, madaxweynuhu uu awood u yeelan doonaa in uu soo magacaabo ee, garsoorka sare ee, in uu soo magacaabo iyo ee, golaha sare ee maaragta amniga qaranka ayuu soo magacaabi doonaa madaxweynuhu dadka u nuundaloola siyaasadda turkiga ayaa sheegaya in howlaha ugu badan ee horyaalla madaxweyne erdogan ay tahay xasilinta amniga gudaha iyo wanaajinta xiriirka arrimaha dibadda gaar ahaan kuwa dalalka reer galbeedka sida uu leeyahay maxamed xasan oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha turkiga islamarkaana deggan magaalada gazianteb ee dalkaasi turkiga ee tallaabooyinka uu qaadayo ee ballanqaadyadii uu markii ololaha ku jiray uu u ballan qaaday shacabka waxaa ka mid ahayd inuu dib u heshiisiin iyo wadahadal la furi doono qolyaha kurdida ah ee dagaalka kula jira ee dowladda ee dhanka dhaqaalahana waxa uu ballan qaaday inuu xoojin doono ganacsiga sida aan ognahay saakay waxaa kor u kacay saamiyada suuqyada kala iibsiga iyo qiimaha lacagta liirada ah ee waddanka turkiga sidoo kale waxaa la filayaa in uu si degdega wax uga qabto xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay dalka shan iyo tobankii bishii juulay inqilaabkii fashilmay kadib Eh, dhanka dibadda haddaan eegno eh, waxaa la filayaa in eh, wadahadalada xiisadda ee midooda yurub iyo turkiya ka dhex taagan in la qaboojiyo oo waan waan laga galo inkastoon weli taas ay ka shakisan yihiin qolyaha mucaaradka ahi inuu ka dhabayn doono iyo in kale madaxweyne erdogan si kastaba ha ahaatee kooxaha mucaaradka ayaa ku dhaliilaya madaxweyne erdogan inuu doonayo inuu aftidan uu ku dheereysto talada dalka isaga oo raba bay yidhaahdeen inuu dalka sii maamulo ilaa iyo sanadka labada kun iyo sagaal iyo labaatanka
warbixintaasina waryaheena nuur xasan nuur ayaa suugkeenna soo duway oo nala socodsiinayay
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan maxamuud xaashi cabdi ayaa ku sugan magaalada laascaanood isaga iyo wafdi uu hogaaminayo wasiirka ayaa halkaasi u jooga xalinta colaadbeeleed oo gobolka ka jirta waryaheena cabdikariin olol ayaa ka wareystay wasiirka ujeedada safarkiisa iyo halka ay marayaan wadahadallada khaatumo iyo somalilan waxaan halkan u nimi adkaynta iyo xoojinta nabadgelyada gobolka sool sidaad la socoto waxaa gobolkan muddoba ka socday ee shaqaaqooyin iyo dhibaato dhextaa laba beeloo walaalaah oo darisa oo isku noola dhimasho badan iyo dhaawac badan kala gaadhay muddadii ay colaadoodaasi socotay ee runtii inkastoo howlo fara badan hore aan uga qabannay haddana waxaan u nimi inaannu adkayno gacanada ku qabanno gaadihii iyo gulufkii baa joogsan waayey marka sidii arrintaa loo xakamayn lahaa ayaannu u nimi iyo waxaad tagteen deegaanka dhumay iyo xidhxidh oo ah goobihii coolaaduhu ay ka taagnaayeen Ee, xaqiiqdii dhulkii aanu tagnay ee dadkaa ee, bulshada walaalahay wada deganayd colaadu kala irdhaysay Ee, waxa weye waa dhumay dabataag meelahaas marka runtii welwel weyn iyo waxa laga argagaxo ayaanu ku soo aragnay goobaha magaalada laascanood baad ku soo noqoteen labada beelood baad la shirteen marka go'aamadii aad soo saarteen maxaa ka mid ahaa go'aamo kuwii hore ka duwan miyaad soo saarteen runtii muddadii dhibaatadeena jirtayba waxaanu ee, kamaanu iskumaanu daawanayn oo kamaanu xukuumad ahaan howlgal xooglaanu ka samaynay ciidamo badan oo ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan baanu goobaha geynay tiradaa maanta ka dhimatay ee siddeetanka ee, lagu qiyaasayo oo ee, inteeda badan dhimatay muddo toban bilood ah inta horena ilaa labadii kun iyo afartii ay soo jiitamaysay dalalka qaarkood haddaan ciidamadaasi dhex joogin hal maalin baa siddeetan ku dhiman lahayn oo ay isku soo qamaamaan laakiin hadda waxaanu ku soo kordhinaynaa in aanu samayno ee, ka caagan hubka gebigiisa baanu samaynaynaa oo asoonka dadkaasi ay iska soo gaari karaan muxuu ahaa dharkangeeye dhumay dabataag ee, saaxdheer kalabaydh ilaa laascaanood intaa isku fadhigaas waxaanu ka dhigaynaa zown a- ka caagan ee da- rag hubaysan oo midhiqlaah guluf daaba iyo gaadiid hubaysan marka taasaanu rajaynaynaa inaanu wax soo kordhiso magaalada dharkengeeye oo maanta iyadana lagu kala maqan yahay oo beel quri ay gacanta ku hayso ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan baanu geynaynaa gacantay ku qabanayaan ciidamada ee, ee, beeshaana waa laga qaadayaa meel kale la geyn doonaa meel- magaalada saaxdheer oo iyadana beel keligii gacanta ku hayso iyadana ciidamada ciidanbeeleedyada waa laga- waa- waa ka raraynaa Een, wasiir deegaamada qaar een, saaxdheer oo kale waxaa jooga ciidamo iyagu hore khaatumo u taageersanaa een, maamulka een, khaatumo iyo wadahadal baa idiin socda een, bal ka waran sidii ciidamadaas iyo wadahadalada iyo kulankii ugu dambeeyey haddaad caynaba isku aragteen iyo sidii nabadaasi loo xoojin lahaa maxaad iska tiraahdaa maamulka khaatumo ee, waxaa wadahadal baana dhex maray wadahadalkaasi nuxurkiisu waxa weeye in nabadgelyada iyo amniga ee, dalkan la adkeeyo in xabad joojin la sameeyo in colaadda iyo uurxumada meesha laga saaro in ee, dadkani waa dadkii ka isiranaa ee, jamhuuriyaddii somalilan waa dad isku mid a in muxuu ahaye ee, xayndaabkii iyo qarannimadii laysugu yimaado ee, wixii ay bulshadaasi tabanayso guud ahaanba bulshada deegaanadan oo dhammi wixii ay tabanayso in la- ee, la toosiyo annagu ciidamada guud ahaanba waxay diyaar u ah inaanu qaramayno waa qaramaynaynaa in wadahadallada aanu eh, maamulka khaatumale leenahay in wax badan soo afjari doonto oo ay ka mid tahay ciidamadaa saxdheer degan inta ka horaysana wixii aan qaban karro waa sii qabanaynaa
wasiirka madaxtooyada somalilan maxamuud xaashi cabdi oo u warramaya wariyaheena laascaanood cabdikariin olol
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba waad naga dhagaysanaysaan halkani waa v o a washington bandhig dhinaca waxsoo saarka beeraha ayaa lagu qabtay magaalada qaahiro oo lasoo gebagabeeyey ilaa iyo boqol shirkadood ayaa ka qayb galay bandhigaasi warbixin ku saabsan bandhigaasi waxaa magaalada qaahiro nooga soo diray waryaheena xuseen saxnuuni bandhigan oo noqonaya kii saddexaad oo noociisi ah oo lagu qabto dalkani ayaa waxaa lagu soo bandhigay wax soo saarka shirkado dhinaca beeraha ah muxaadarooyin ku saabsan cilmiga beeraha iyo horumarka dowladda masar ay ka gaartay beeraha madax ka socotay dowladda masar sida wasiirka beeraha iyo mas-uuliyiin matalayay shirkadaha waaweyn ee dhinaca beeraha ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay bandhigani bandhiga wax soo saarka beeraha oo maalmihii ugu dambeeyey ka furnaa xarunta shirarka caalamiga ee degmada nasri city ee magaaladan qaahira ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay sida loo kordhin karo wax soo saarka beeraha ka hortaga cudurrada ku dhaca dhirta iyo weliba dhir cusub oo qayb ka noqon kara dalagyada waxtarka u leh aadanaha dadka ka qaybgalay bandhigan ayaa waxaa ka mid ah cilmobaarayaal soomaaliyeed oo ka tirsan jaamacadaha waddankani iyo aqoon-yahan ka socday ardayda shisheeyaha ee wax ka barta waddankani maxamuud cawad geele oo ah cilmibaare dhinaca beeraha oo ka tirsan jaamacadda ashar oo ka mid ah aqoon-yahankii ka qaybgalay bandhigani ayaan weydiiyey waxa lagu soo bandhigay bandhiga beeraha ee magaaladan qaahira waxyaalaha lagu soo bandhigay horta wax kasoo qaybgala shirkaad kasoo qaybgalay waxay ahaayeen shirkaad kor u dhaafaya boqol iyo toban shirkadood oo kuwa ah maanihi brevet sectorska ah oo waxa weeye shirkaadkaasi marka waxay soo bandhigeen cilmooda kala duwan hadda haddaan tusaale kaaga soo qaato waxyaalaha soo bandhigay waxaa kamid waxaa kamid ahaa qalabkan loo adeegsado siraacada ama beeraha lagu faago loo adeegsado beerafaagidda waxaa kaloo meesha lagu soo bandhigay dhir cusub oo dhir khaas ah weliba oo weliba masar lagu dabaqi karo qaabka loo faaiideysan karo waxaa misaalka ugu ahaa geed lagu magacaabo astafia oo scotland hoosoo saaro oo la ogaaday in skor badan laga helo marka loo eego geedka hore oo scotland hoosoo saari jiray waxaa kaloo kamid ahaa solar systemka mataqaana ayaa iskale meesha lagu soo bandhigay iyo qaababka looga faaiideysan karo yani siraacadu aad ay u ballaaran tahay qeybaha kala duurdhil oo siraacada dhan waa laga helayay meesha ujeedkiisu wuxuu ahaa in laisku xiro shirikaadka waaweyn ee qaabilsan wax soo saarka beeraha iyo technical technicalka cusub iyo dadka markaasi ayagu ku howlan wax soo saarka qeybihiisa kala duwan si ay u dhex dhacdo dhexdooda barasho isbarasho macnihii ay ugu dhex dhacdo iyo si shirikaadka iyo dadkaasi connection ay u yeeshaan toos ah bandhiga beeraha ee magaaladan qaahira oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa booqday kumanaan qof oo masaari iyo ajaanib isugu jira si ay uga faa'iidaystaan wax soo saarka shirkadaha iyo weliba tiknolojiyada casriga ah ee loo adeegsado beeraha xeeleerayaasha beeraha ee dalka masar ayaa sheegay bandhigani inuu ahaa kii ugu weynaa oo shirkadaha waddankani ay ku soo bandhigaan wax soo saarka dhinaca beeraha iyo qalabka casriga ah ee loo adeegsado beeraha iyo kalluunka xuseen saxnuuni v o a qaahira
kooxda somaali tigers ayaa ku guulaysatay tartan ciyaareedkii kubadda cagta ee soomaalida waqooyiga ameerika warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada colombos inoogu soo diray waryaheena maxamuud mascade oo maalmahanba halkaasi ku sugnaa tartankii ciyaaraha garoomada dedan ee magaalada colombos ee gobolka ohio ayaa goor dhoweyd soo xirmay waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd oo isaga hor yimaadeen kooxaha somaali tigers ee ka socotay gobolka minnesota iyo t m t oo matalaysay ohio ay guushu toddobiyo laba ku raacday kooxda somaali tigers ciyaarta kadib ayaa waxaa dareenkooda iyo waxyaabaha suuro geliyay inay koobkan ku guulaystaan iga warramay qaar ka mid a ciyaartoyda waxaase hadalka ku hormaraya tababaraha kooxda somaali tigers cumar cabdi oo ay hareer joogaan ciyaartoyda iyo taageerayaashoodaba aad iyo aad lama soo koobi karo si fiican u faraxsanahay aniyo tiimkaba aada u faraxsannahay alxamdulilah maxaa u suuro geliyey kooxdaada oo dabcan ahayd sida ciyaaraha marka la yidhaahdo awey oo guri kale ku dheelaysay inaad kooxdii guriga ka badisaan weliba iskoor uga badisaan toddoba iyo laba gool waa sistema ciyaarnay sistamkaa ciyaarnay ciyaartoydan way ku guulaysteen marka qaab ciyaareedan ciyaarnay marka alxamdulilah guushan dhankeen soo aaday
ciyaartoydaada marka la eego qaabkay banooniga u ciyaarayeen waxaa laga dareemayey rag aan isku qaylinaynin isku kalsoon ee si wanaagsan kubadda iskugu dhiidhiibaya maxaa ugu wacnaa arrintaas arrintaas ah, guddiga kooxda iyo aniga ka wada shaqaynay marka evendoo ciyaartooyda badanaa ayaga iskolsoo yihiin ayna isla soo koreen badanaa ay isyiqaanaan marka taasaa dhaliishay in aysan ah, buuq waxba ka dhicin garoonka dhexdiisa Ee, muddo fara badan ayay kooxda tigers halkan imaanaysay ma markii ugu horraysa oo koobkan qaadaanba marka ugu horraysa kooxda ay qaadda waaye marna fiinaal ay imaatay saan jeclaha waxaa jirta xafiltan idinka dhexeeya adinka iyo kooxaha minnesota ka jira fariin miyay u diraysaa arrintan guushan may fariin uma diraayo arrintan waxaa ku gabagabaynay minnesor inaan koobka geenno ballanta ahaa waana geennay insha allah
marka marka waxaad leedahay reer minnesota haddaan nahay koobkii annaga xaggan keenaynaa waa keenaynaha insha allah Ee, waa tahay aad baa umahadsantah waxaa dhinacaan isaguna taagan mid ka mida ciyaartooydii oo weliba goolashii guusha kuwii ugu muhiimsanaa dhaliyey Ee, adigu magacaaga iisoo koobaya marka hore magacayga waxaa la yidhahdaa cawil qalinle xuseen Een, runtii tani waa farxad aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aniga kooxda koojka guddida dhammaantiin waxaan filayaa kooxda somali tigers koobka keliya ee ka dhinnaa koobkan oo ahaa kana sanadka waan soo gebagabaynay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay weliba walaalkay diini diini wuxuu ahaa kabtanka keliya ee koobo badan qaaday koobkanna uu ka maqnaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baad umahadsan tahay dabcan ee, dadkii ee, ee, waxaa ka mid a hadda dhinaca iga taagan kabtankii kooxda magacay waa diini maxamed kabtan kooxda taagers ahay dareenkay kama sheekeen karo Ee, waad guulaysateen waa faraxsan tihiin Ee, minneapolis baad ku noqonaysaa kabtan baad u ahayd kooxda dabcan kabtanku waa ninka marka garoonka lagu jiro isagu maamulaya maxay ahayd sirtaad isticmaasheen ee kooxdii awoodda badnayd ee gobolkan ohio oo isoo dhaarsataad uga badiseen Ah, walaa sir badan ma jirin wada shaqaynayd waxa uga badinay waa wada shaqaynay muhiimaddana taas ahayd toban sana soo noqnoqonaya koobkan kusoo noqnoqonaya dhallinyaradii la bilowda cabdiqani ka mid yahay dhallinyaro badan banooni waa iska dhaafeen waxaa marba ugu soo noqnoqonayay maruna koobkan qaado marka riyadadaa ii rimooday wax kale oo gooni anaga aad samaynaa ku qaadna ma jiro sanad walba waxaa samayn jira unbaa samaynay wakhtigeedaa la soo gaaray intaas unbaa ahayd muhiimadda kooxda somaali tigers ayaa sidoo kale ku guulaysatay ciyaartooyda ugu wanaagsan ee koobka iyo ciyaaryahankii ugu goordhalinta badnaa somaali tigers ayaa koobkan ay hanatay waxa uu noqonayaa koodii ugu horreeyey ee ay ka qaado ciyaaraha colombos oo sannadkan toddobiyo toban sano jirsaday maxamuud mascade v o a ohio
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena maxamuud mascade oo warbixintaasi kasoo diray magaalada columbus haye waa maqlaysa nuurow bal ciyaarihii inay kusoo gabagaboobeen colombus ohio dhinacaaga maxaa noo haysaa ciyaarihii ciyaarihii dibadda falastinay ee kulan xiise leh ayaa xalay fiidkii waxa uu dhex maray kooxaha chelsea iyo manchester united chelsea hogaanka ayay haysay tan iyo bishii november oo weliba falastina waxay ku waday ilaa iyo toban dhibcood laba jeer ayaa laga badiyey hadda marna barbara ayay keentay marka farqiga een, dhinaca dhibcaha ay ku horkacaysay ayaa lasoo jaray Ee, sababtoo ah manchester ayaa ka badisay eh, fiidkii oo laba gool iyo eber ku badisay marka hadda horyaalka ingiriiska ayaa wuxuu u muuqdaa in uu furan yahay oo xiise gaar ah uu yeelanayo iyadoo weliba ay ciyaaro yar ay ka harsan yihiin Eh, kooxda kusoo xigtay ee tottenham ayaa hadda iyo eh, maaragtay chelsea waxaa u dhexeeya afar dhibcood oo keliya marka eh, waxaad moodaa in horyaalka uu noqon doono mid aad u xiiso badan Eh, ciyaar kale oo dhex martay eh, liverpool iyo west bromwich halay galab waxaa gool iyo eber ku badisay kooxda kubadda cagta ee liverpool dhinaca spainna ciyaaro ayaa dhacay Eh, kooxda sbanyol hal gool iyo eber ayay dirtay leganes valencia iyo sevillana waxay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah real betis ayaa laba gool iyo eber ku qaarijisay eibar seltavigana waxay saddex gool iyo eber dirtay qaranada Eh, horyaalka spain waxaa weli horkacaysa real madrid oo leh shan iyo toddobaatan dhibcood waxaa kusoo xigta eh, barcelona oo leh eh, laba iyo toddobaatan dhibcood falastin mahadsanid nuur qodobadii warka caalamka ugu waaweynaana qodobka ugu weyn dhegeystayaal haddaanu idiin soo qabanno xisbiga talada haya ee dalka turkiga ayaa sheegay inuu ku guulaystay aftidii awoodda ballaaran siinaysay madaxweyne rajab dayib erdogan sidoo kalena waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi goor dambe oo xaddi ah in markaasi codadka sagaashan iyo sagaal boqolkiiba inta la tiriyey konton iyo kow ka mida ay haa u codeeyeen halka afartan iyo sagaal boqolkiiba ay u codeeyeen maya madaxa guddiga doorashada ayaa ansixiyey in natiijooyinka rasmiga ah la shaacin doono labiiyo toban cisho kadib erdogan ayaa u sheegay taageeryaal u dabaaldegaya guusha uu gaaray oo isugu soo baxay hoygi- hoygiisa istanbul in dadkii taageersanaa ay heleen codod shan iyo labaatan milyan oo qofa taasoo hal dhibic saddex milyan inta ay heleen ka badan dadkii mayada u codeeyey aad ayay umahadsan tahay falastiin oo ina xusuusinaysay qodobkii ugu weynaa warka caalamka ee saakay v o e da idiin haysa markaana kaalimihii heesaha haddii aan ku nasanno waa codkii fanaanka axmed mooge iyo heestiisii damaq jacayl
aan damaq jacay dad israga warkood ka daadjay waxay ugu daray markii aan dullimi tanginiga rabay aan damaq jacay dad israga warkood ka daadjay waxay ugu dhahay markii aan dullimi tanginiga rabay iyadoo dogdax jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dogdax jiifto daawanaysa ubaxo sawraha dhamcadayo durbaa garayski furaatayo sidaysa timi sawraha dhamcadayo durbaa garayski furaatayo sidaysa timi anirimaadaysa mise waa bogsiisaa dibnamaysa saarta yaa dooqu heli jiraaye dadu maxaa ka falifay dadow dadow dadu maxaa ka falifay dadow dadow dadu maxaa ka falilay
aanu intaasi ku dhaafno codka macaan ee naxariistii jannaha ka waraabiya fanaanka axmed moogan liibaan waxay gabgabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo ee saaka ay idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo ah falsiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doonno kood iyo barka duhurnimo dhegaystayaal waxaanu idin leenahay
nabadgelyo mariyo dhibtoodo ilaa dhulkee wuxuu sida daruuraha sagal waa u dahalacay wuxuu sida daruuraha sagal waa u dahalacay waa mid muuqada hablo haddanani gudayna lahaygu dirqiyay waa mid muuqada hablo haddaanani gudayna lahaygu dirqiyay aan idhi maadaysa mise waa dugsiisa
aado waxaad ka faliday